halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa afar iyo labaatanka bisha januari ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a safiirka cusub ee maraykanka oo maanta gaadhay magaalada muqdisho iyadoo imaanshihiisa uu ku soo beegmaya xilli washington ay ku hanjabtay wuxuuna qabatay in ay saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada soomaaliya
soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaano saamilada siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxaa loo yaqaano awood iskuwada wareejin awood isku wareejin si nabadgelyaha u dhacdo ama peaceful power transfer marka arrimahaas ayuu xooga saari doonaa si maalmahana waa ula socon doonaa doorashadii halka ay marayso waxaan isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay uu maaragtay culays saari karo mar kasta meeshii ay dhibaata ay kasoo ama qeyl kasoo yeelo waxaa kaloo aad maqli doontaan guddoomiyaha xisbiga wicid oo sheegay inaanu ogolaan doonin muddo kororsi ay samaysato xukuumadda madaxweyne muuse biixi ra-iisul wasaaraha biriton oo amray in baadhitaana lagu sameeyo sheegashada haweeney hore wasiir uga ahayd xukuumaddiisa oo sheegtay in muslimnimadeeda daraaddeed xilka looga qaaday doodii gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka laga helaya dalka galbeedka qaaradda afrika ku yaalla ee burkina faso ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi roge mark christian iyo xubno ka mida wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu xarmaa warbaahinta ayaa iyaguna ku warramaya inay jiraan warar sheegaya in dagaal xooggan uu ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada magaalada caasimadda dalkaasi oo ah ee waagaduugu dalkan burkina faso oo dagaala kula jiray kooxaha argagixisada ee xidhiirka lale algaacida iyo weliba dowladda islaamta kooxda la baxday tan iyo sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii ayay warar hoose oo afgembiga ahi ay tibaaxeen islamarkaana ay soo baxayeen muddo toddobaadyaha kadib markii saldhig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi ay la wareegeen argagixisadu islamarkaana ay halkaasi ku dileen sagaal iyo afartan xubnood oo ka mida milatariga madaxweyne kabore ayaa isna eriyey xubno ka mid ah gulihiisa wasiirada iyo weliba hoggaanka milatariga bishii disembar si uga falceliyo arrintaasi dhacday asaasaha wikileakisa julian assange ayaa maanta ku guulaystay heerka koowaad ee dadaalkiisii uu racfaanka kaga qaatay xukunkii ingiriiska uu ku riday kaasoo albaabada u fureeyey in loo gacangeliyo maraykanka si maxkamad loogu taago eedaha loo haysto maxkamadda sare magaalada london ayaa assange siisay ogolaanshiyaha inuu racfaankiisa kiiskiisa ah u qaato islamarkaana u qaato maxkamadda sare hase yeeshee maxkamadda sare ayay tahay inay isla ogolaadaan kiiska ka hor inta aanay hore ugu gudagelin go-aankan ayaa noqonayaa tallaabadii ugu dambeysay ee london muddo socday assange uu ugu jiray inuu ka hortago eeda taxana ah oo la xidhiidha dacwaddiisa iyo weliba daabacaaddiisii dukumentiyo sir ah oo uu ku daabacay shabakadda wikileaks in ka badan toban sanno ka hor dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen laba gantaal oo ah nooca baalistiga kuwaas oo ku waajahnaa magaalada abudabi wasaaradda gaashaandhigga ee sutagga imaaraadka carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in hadhaagii gantaaluhu ay si habawa u soo dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay waxaanay wasaaraddu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halis ah wax kasta oo lagama maarmaan ahna ay qaadanayso si ay dalka uga ilaaliso dhammaan weerarada toddobaadkii hore ayaa weerar ay sheegteen kooxda fallaagada ee xuutiyiinta ee dalka yeman uu ku dhacay islamarkaana uu beegsaday meel shidaalka lagu kaydiyo oo ku taalla abudabi halkaasoo ay ku dhinteen saddex qof islamarkaana lix kale ay ku dhaawacmeen ugu dambayntiina madaxa siyaasadda ee midooda yuruba joseph borrell ayaa maanta sheegay in midowda yurub aanay qorsheynayn inay sameeyaan si lamida maraykanka oo ay ukreina ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta xilli ay jirto xiisada dalkaasi ukrein u dhexaysa waddanka ruushka borel ayaa isagu hadlay xilli uu soo gaadhay shir ay wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ay la leeyihiin xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken kaasoo qorshaysnaa inuu ku dhaco hanaanka maqalya muuqaalka wakhti yare kadibna dalka britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid a xubnaha halkaasi ka howlgala caasimadda kiyef ee waddankaasi ukrain si ay iyaguna uga falceliyaan halista ka imanaysa waddanka ruushka halka warkaasi dhegaystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada washington aan ku bilowna safiirka cusub ee dowladda maraykanku uu soo magacaabay ee soomaaliya danjire andre ayaa maanta gaadhay magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa danjire laari andre uu ku sheegay inuu danaynayo inuu si iskaashi leh uula shaqeeyo dadka soomaaliya islamarkaana safiirka cusub ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda washington ay ku hanjabtay inay xayiraada saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray danjiraha cusub ee maraykanka larri andary kaasoo bishii abriil ee sannadkii hore loo soo magacaabay soomaaliya islamarkaana shaqada kala wareegay safiirkii maraykanka ee soomaaliya ambasador donald yamamota oo xilkaasi hayay tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii haddaba qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu imaanshaha safiirka cusub ee maraykanka ku soo kordhin karo arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalinta ay ku leedahay dowladda maraykanka axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in imaanshaha safiirka maraykanka uu ku soo aadayo xilli doorashadu ay dib u bilaabatay islamarkaana ay jiraan cabashooyin meelaha qaar ka soo laabanaya safiirka maraykanka wuxuu kusoo aaday xilli doorashadii soomaaliya ay si xawliha uga socoto dhammaan meelihii loo asteeyey oo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ama caasimada muqdisho sidoo kalena weliba heshiiskii doorashada la fuliyo oo xawli ay u socoto haddana cabashooyin ayaa kasoo laalaabanaya la xiriira musharaxiinta kuraas u tartamaysa iyo qaabka doorashada ay u socoto haddana saasay tahay maraykanka isbedel ayaa ka dhacay biden kadib markii la doortay oo ahaa in ay dib u soo celiyaan waxaan loo yaqaana dimuqraasiyadda iyo doorashooyinku dalalkana geeska africa inay ka dhacaan oo saad la socota hadda etoobiya iyo maraykanku sibay isku seekan yihiin soomaaliyana farahay kasii baxaysay marka inay dib oola soo laabtaan ajendayaashooda arrimaha dibadda oo ay kamid ahay doorashooyinka iyo arrimaha dimuqraasiyadda la xiriir xoogga inay saaraan iyo sidoo kale inuu soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaana saamilida siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxaa loo yaqaano awood iskuwada wareejin awood awood isku wareejin si nabadgelyaha u dhacdo ama peaceful power transfer marka arrimaha ayuu xooga saari doonaa si maalinahana waa ula socon doonaa doorashadii halka ay marayso waxaan isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay uu maaragtay culays saari karo mar kasta meeshii ay dhibaata ay kasoo ama qeyl kasoo yeelo doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in safiirka cusub uu sii ambaqaadi doono howlihii uu horay u waday safiirkii hore safiirkan cusub ee maraykanka waa safiir sii wadi doona shaqadii dowladda maraykanka uu u hayay safiirkii hore ee donald yamamota waana safiir lagu xushay khibradda uu leeyahay gobolka iyo guud ahaan geeska africa waa nin safiir horey usoo noqday maser lari wadanka jabuuti iyo wadanka mauritania arrimaha doorashooyinka maraykanku cadaadis way ku hayeen oo in la dedejiyo sida safaaradii safiirkii horeba uu arrinka usii waday iyo iyo ninkii xilgaarsiinta ahaaye qolooyinkii xilgaarsiinta ahaay sii joogayba waxay ahaayeen cadaadis iyo bres inay saaraan soomaalida oo ay ku cadaadiyaan inay dedejiyaan doorashada kolley wuxuu sii wadi doonaa bresharkii in soomaalidu ay wadaan danjire andere waa diblomaasi la sheegay inuu yahay rugcaddaa khibrad dheer u leh qaaradda afrika isagoo hore usoo noqday safiirka maraykanka u fadhiyay jabuuti iyo muritaaniya andere wuxuu fursad u helay in saddexdii madaxweyne ee maraykanka ugu dambeeyey uu u noqdo wakiil ugana howlgalo dalal afrika ku yaala imaanshihiisa muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli soomaaliya ay ku jirto wakhti kala guura islamarkaana maraykanku uu hogaamiyeyaasha soomaalida ku cadaadinayo inay doorashada aanay kadib dhicin wakhtigii dhowaan loo cayimay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatan aynu kacno dhinacayo beledweyne ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay ee deegaanka qalimowe oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qaraxan oo la aaminsan yahay inuu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyey ayaa waxaa daadka ku dhintay ku jira saddex qof horeyda iyo weliba saddex askari sida ay v o a u sheegeen ila dhinaca amniga wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada beledweyne qaraxan maanta ka dhacay deegaanka qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyey waxaana isla goobta ku dhintay saddex qof oo rayid ah iyo saddex askari sida ay v o a u sheegeen ilo dhanka amniga dadka goobta ku dhintay waxaa ku jirta haweeneydii maqaayada iibinaysay ilaa toban qof oo badankood shacab ah oo qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa la gaarsiiyey magaalada jowhar si muqdisho loogu sii qaado deegaanka qalimow oo ilaa soddon kilomitir dhanka koonfur uga beegan magaalada jowhar weerar saldhig ciidan ay ku qaadeen ururka al-shabaab toddobaadyo ka hor waxaa lagu dila laba askari oo ciidamada dowladda ka mid ah dhowr kalena waa lagu dhaawacay waddada isku xirta magaalada jowhar iyo degmada balcad ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay ahayd mid aada u halis badan waxaana ka dhaca weeraro lagu bartilmaameysanayoo mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabeelle saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom mas-uuliyiinta waddada lagu dila waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin isugu jirta maamulka gobolka shabeellaha dhexe heer gobol iyo heer degmo ururka al-shabaab ayaa sidoo kale gaadiidleyda gobolkaasi ku amray inay isticmaalaan waddooyinka carriga sanad ka hor gaari rakaab oo qarax uu ku qabsaday waddada isku xirta balcad iyo jowhar ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan toban qof oo badankood shacab ahaa ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amisom ayaa dhowr saldhig waxay ku leeyihiin waddada isku xirta balcad iyo jowhar laakiin waxba iskama bedelin khatartii ururka al-shabaab uu ku hayay waddada isku xirta balcad iyo jowhar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa amray in baadhitaan lagu sameeyo hadalka ay sheegtay haweenay wasiir hore uga ahayd xukuumaddiisa taasoo sheegtay in muslimnimadeeda daraaddeeda looga qaaday xilkii wasiirnimada warbixintan waxaa magaalada london ka soo diray wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil nusraad kaani oo waalidkeed ka soo jeeda gobolka kashmiir qaybta bakistan maamusho ayaa ahaa xildhibaan laga soo doortay degmada wildon oo ku taalla gobolka bariga essex ee mandaqada england sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ayaa jago looga magacaabay wasiir ku-xigeenka gaadiidka britain waxaanay noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslimaha ee xilkaasi ka qabata dowladda britain bishii februaayo ee sanadkii labada kun iyo labaatankii ayay jagadaasi ku weyday kadib markii uu boris johnson golaha wasiirada isku shaandhayn ku sameeyey marwaqaani ayaa sheegtay in mar ay dalbatay in sharaxaad laga siiyo sababta shaqada looga fadhiisiiyey uu u sheegay mas-uulka anshaxa xisbiga madaxda uga ah in laysla soo hadal qaaday diinteeda intii lagu guda jiray dooda shaandhaynta oo xubno ka tirsan dowladda ay dareen muujiyeen kiiska gabadhan ayaa toddobaadkan cirka isku shareeray waana ta keentay inuu maanta ra-isul wasaare boris johnson dalbado baadhitaan xildhibaan nusraad kaani oo ka tirsan xisbiga talada haya ee konserfatifka ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso baadhitaanka waxaanay sheegtay oo kale inay doonayso oo keliya in kiiskeeda dowladdu si dhab ah u wajahdo mas-uulka madaxa ka ah guddida anshaxa ururka konserfatifka mark spencer ayaa hore ugu tilmaamay eedeeda inaanay salya raad toona lahayn waxa kale oo uu sheegay in mas-uulka ay ujeeday uu isaga yahay arrintaasina ay tahay sumcad xumo baadhitaankan uu sameynaya xafiiska golaha wasiirada britain ayaa kusoo beegmaya toddobaad ay siyaasaddu aada ugu adag tahay ra-iisul wasaare boris johnson iyadoo iminka uun lasoo dhammaystirayo baadhitaan iyo warbixin ku saabsan xaflad lagu qabtay aqalka madaxtooyada britain xilligii lagu jiray xayiraadihii ugu adkaa ee xanuunka covid sagaal iyo toban qaar ka mida golaha wasiirada dowladda ayaa soo jeediyey inuu boris johnson xafiiska banneeyo halka qaar kalena ay qabaan in laga warsugo baadhitaanka socda ee ku saabsan xafladdaasi dadka ka faalooda siyaasadda britain ayaa qaarkood qabaan in maamulkii boris johnson uu u muuqdo inuu soo dhammaanayo waxaana laga cabsi qabaa inuu iscasilo ra-iisul wasaaruhu mana noqon doonto haddii ay taasi dhacdo markii ugu horreysay ee uu xil iska casilo boris johnson waa kan maxamed ibraahim herari oo ka faalooda arrimaha britain cabdixaafidow eedaynta la xidhiidha nusrad qaani ee ah inay xilkeedii wasiirnimo ku weyday maadaama ay tahay qof muslimi waxa weeyaan mid macquula hore ayaa ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan xisbiga muxaafidkaba loogu eedeeyey inay yihiin dad islaamka neceb madaxda xisbiga ee muslimka sida wasiirka waxbarashada nadiim saxaawi iyo wasiirka caafimaadka sajid jafed iyo madaxa golaha muslimiinta ah ee xisbiga lord axmed ayaa dhammaantood ku baaqay in si fiican loo baadho eedeyntan ka timid nusrad kani halka ay taageerayaasha ra-iisul wasaare johnson iyagu u arkaan inay arrintani ka mid tahay oo lala qorshaysan oo la doonayo in xilka lagaga tuuro ra-iisul wasaare johnson iyadoo toddobaadka si weyn loo sugayo warbixinta la xidhiidha xaflada la sheegay in lagu qabtay aqalka looga arrimiyo wadankan ee numberton downing street wakhtigai ay jirtay xaydaadii xanuunka koroonuhu boris johnson oo awowgiisii hore ee hooyo oo la odhan jiray cali kamaal oo ahaa muslim turki ka soo jeeda ayaa dhowr sano ka hor waxa uu wax ka sheegay niqaabka dumarka muslimiintu xidhaan isaga oo ku tilmaamay inay u eg yihiin saxaaradaha waraaqaha boostada ama isgaadhsiinta lagu rido ama tuugta dhacda bangiyada arrinkan ayaa waagaasi jaaliyadda muslimiinta iyo dadka u ololeeya xuquuqda dumarka iyo weliba xubno ka tirsan dowladdu ay aada uga qayliyeen xubin sare oo ka mid ah shaqaalaha dowladda britain oo magaceeda la yidhaahdo sue gary ayaa loo xilsaaray inay baadhitaan ku samayso xafladdii lagu qabtay aqalka downing street waxaana la filayaa in ay barito ama maalinta ku xigta warbixintaasi soo baxdo waxa ay baadhitaan ku samaynaysaa ciddii ka qayb gashay iyo in loo hoggaansamay shuruucdii u taalay xayiraadda xanuunka covid sagaal iyo toban cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsanya cabdixaafid duulimaasiyiinta galbeedka afrika iyo weliba ilawareedyo milatari ayaa sheegay in madaxweynihii dalka burkina faso roger gabor maanta lagu xidhay saldhig milatari kadib markii askara ka tirsan ciidamada qalabka sida ay ka soo qabteen gurigiisoo ku yaala magaalada caasimadda oo ah dalkaasi waagaduugo warbixin ay wakaaladaha wararku qoreen waxay noo soo koobaya wariyahayaga nuur xasan nuur xarigga madaxweyne kabore ayaa yimid kadib markii ay habeenkii axadda oo dhammey rasaas xooggan ka dhacaysay xeryo ciidan oo ku yaala dalkaasi dhaca galbeedka afrika iyadoo askartu ay dalbanayeen in taageero dheeraad ah laga siiyo dagaalka ay kula jiraan kooxaha islaamiyiinta dowladda waxa ay beenisay in ciidanku ay talada xoog kula wareegeen waxaana si dhab ah loo ogeyn halka uu jaan iyo cirib dhigay madaxweyne kaboore isniinta maanta ah iyadoo ay iska soo dabadhacayaan warar iskhilaafsan oo ka imanaya dhinacyada milatariga iyo diblomaasiyiinta gawaarida gaashaaman oo dhowr ah oo ay wateen ciidamada ilaalada madaxtooyada oo ay ka buuxaan rasaas ayaa lagu arkayaa agagaarka guriga madaxweynaha mid ka mid ah baabuurta ayaa waxaa ka muuqday wax u eeg dhiig dadka deggan xaafadda ee ku taalla madaxtooyada ayaa soo sheegay in xalay oo dhammi maqlayeen rasaas aad u xooggan saddex baabuur oo ah kuwa gaashaaman iyo ciidamo ay wejiyada u duuban yihiin ayaa la dhigay bannaanka hore ee xarunta warbaahinta dowladda waxaana weli suuro gelin in la helo ilawareedyada dowladda si loo helo war rasmi ah oo ku saabsan arrinta kaboore ayaa bilihii lasoo dhaafay wajahayay mawjado dibadbaxyo ah kadib markii ay shacabka ka niyad jabeen dilalka joogtada ah ee ay kooxaha mintidiinta ah u geysanayaan dadka rayidka ah iyo askarta mintidiintaas oo xiriir la leh daacish iyo alqaacida weerar ay kooxahaasi bishii noofembar ku qaadeen saldhig ciidanka milatarigu ay ku leeyihiin magaalada inata ee waqooyiga gobolka siyuum ayay ku dileen sagaal iyo afartan askari oo ka tirsanaa booliska iyo milatariga iyo afar qof oo rayid ahaa markii dambe waxaa soo baxday in ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay ka dhammaadeen cuntadii iyo biyihii islamarkaana ay dantu ku khasabtay inay muddo laba toddobaad ah ku noolaadaan xoolo ay ku qalinayeen agagaarka saldhigooda dibadbaxayaal taageersan ciidamada kacdoonka sameeyey ayaa axaddii shalay weeraray xarunta xisbiga siyaasadeed ee kaboore dowladdu waxay ku dhawaaqday bandow laga bilaabo siddeedda fiidnimo ilaa iyo shanta iyo barka aroornimo waxay sidoo kale xirtay iskuullada muddo laba maalmood ah qalalaasaha ka taagan burkina faso ayaa yimid kadib markii siddeed iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ay dalalka maali iyo gine ee galbeedka afrika ka dhaceen afgembiyo ay sameeyeen militariga kuwaasoo talada looga tuuray madaxweynayaashii hore ee dalalkaasi
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey warbixintaasi ay qoreen wakaaladaha wararku haatanna aynu kacno dhinacayo magaalada hargeysa guddoomiyaha xisbiga wiciida faysal cali waraabe ayaa ku eedeeyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi inaanu diyaar u ahayn inuu qabto doorashada madaxtooyada wakhtigii loogu tala galay laakiin xisbiga kulmiya oo u jawaabiya guddoomiye faysal ayaa iyaguna sheegay in doorashadu ay wakhtigeedii ku dhici doonto guddoomiye faysal ayaa geesta kale soo dhoweeyey hadalkii xukuumaddu ay ku sheegtay inay joojin doonto wadahadallada somalilan iyo soomaaliya warkan waxaa hargeysan looga soo diray wariyahayga khadar maxamed cakulle
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidi jiray faysal cali waraabe ayaa ka hadlay eedaymana u jeediyey madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisa waxaana uu ka digey in aanay xusbiyada mucaaridkii oggolaanayn in doorashada madaxtooyadu dib uga dhacdo wakhtiga ee noofembar
waxaa magaca kuugu filan inaad doorashooyinkii qabatay waxaa magaca kuugu filan si aad uga soo horjeeday maalintii cigaal kordhinayay si aad uga soo jeeday maalintii siryaarka kordhinayay si aad uga soo jeeday maalintan kuraarka daawa awaada jirtee kordhiska diidaysay anigu ma ogola joog baan ku leehay waxaan kuga talinayaa waa talo ilaahay og subxaana wa tacaala saddex inaan ka heli doona ilaahay og inaan gaari doonaba subxaana wa tacaala inaad gaadhi inaan gaari ilahay og ummadda masaakiinta ee aad ka qufushay adduunkii een dhaqaale haysa nabadgelyo qura ku naarado kadaa baan ku leehnay berita way inoo imanayaan dadkii naga caawin jiray dhaqaalaha naga caawin jiray doorashooyinka bisha kowdeydii disembar iyagoo faraxsan oon isku afna bay naga tegeen waxaan kaa codsanayaa maantana inagoo isku afa oo u diyaargaroona intaan bisaga qabsano doorasho wanaagsan madaxweyne inay inaga tagaan dhaqaalahana ina siiyaan ayaan ilaah ka barina waxaan kaa codsanayaa wada jir ayaynu dalkan wax ku noqon karnaa wada jir ayaan ixtiraam ku heli karnaa dee wada jir ayaan nabadgelyo ku ilaan karnaa wada jirkii iyo waxaan ku soo caanamay ha ka tegin ayaan ku lehay dhinaca kale xukuumadda somalilan iyo xisbiga talada haya oo aannu la xidhiidhnay si aannu arrintan wax uga weydiinno ayay noo suuro gashay afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya cabdinaasir buuni waxaana ugu horrayn uu ka jawaabay hadalka faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid iyo dhaliilaha uu u jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa horta doorasho warkeygu wuxuu ku dhammaaday qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahayd oo si waxa weeye dhammaan wada jir ah ay u soo dhoweeyeen dowladda iyo axsaabta qarankuba doorasho warkeygu horta qaraarkaa maxkamadda dastuurigu ku dhammaaday ninka waxa weeye sheeko kale maanta abuuraya isagaa ujeedooyin kale leh inay warradii furan yihiin baa qaraarkaasi ku dhammaaday saddexda xisbi qaran ee marka ay tartamaan eewakhtigii qaanuunku fasaxayay ururada iyo saddexda xisbi qaran ee maanta jira ay u barotamaan doorashada urur siyaasadeedyada saddexda xisbi qaran ee dalka usoo baxa ayaa ku tartami doona doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan taa xisbiyada soo baxa ayaa ku eedayn kara inaanu ama nagu eedayn kara annaga inaanu dib u dhigayno doorasho madaxtooyeyen kale qoladan maanta waxaa laga wada hadlayaay waa sidii loo geli lahaa si loogu diyaargaroobo toban sano oo saddex xisbi qaran ay dalkan usoo baxaan shacbiguna waa diyaargaroobay qaraarkaasina dhinacyuu farayay waajibaadkooga dastuuriga dhinacyadaasina way qaadan doonaan marka annagu waxaan u aragnaa inun ay tahay catow ay ku tiraabayaan iyo galgalasho inay waajahaan fursaddaa siyaasigana shacbiga iskale kulmiyaa banaanka dhigay oo doorasho maanta diyaar u ah inuu xisbi u barotamo oo halkaasi dhigay xisbilxaakimnimadiisii iyo giddi iyo wax walba ha aqbalaan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer faysal cali waraabe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda arrimaha dibadda iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqyo maalgashi iyo horumar isugu jira oo uu sheegay in somalilan ay ku soo fool leeyihiin niyaddaa wanaagsan iyo hilimadaa soo socota ee dalka u soo socota iyo ummaddeena dekadii oo dhammaanaysa insha allahu tacaala kalidoorka oo dhammaanaya friisoonkii oo la samaynayo alxamdulilah xafiisyo badan oo ka furiyo maalgash badan oo soo socda ha ka horgeynin wanaagaa soo socda muraadkaaga shaksi oon meel mar ahayn afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya cabdinaasir buuni waxaana inu ka jawaabay hadalka faysal cali waraabe tan uu faysal leeyahay khayr badan baa usoo socda somalilan somalilan khayr badan uu yimiday wayna ku naaloonaysaa khayr badanna maanta way sugaysaa cidda ka shaqaynaysaana waa xukuumadda maanta madaxweyne muuse biixi cabdi oo siyaasadda hufan xisbiga kulmiye oo laba teeram oo isdabajooga dalkan taladiisa ku guulaystay nin bannaanka joogaana ma sheegan karo wuxuu isagu qaban doona ha sheego laakiin khayrka maanta socda iyo waxa socda u sheegayo annagaa qabannay annagaana sheegan karna annagaana dalkan ku hogaaminayna maalinta iyagu yimaadaan dadka ha u sheegaan waxay u qabanayaan khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
waagaag dhegaystayaal khadar aad buu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a haatanna ayaynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Sama, walaabo, hodmaa.
galab wanaagsan ayaanu leenahay mar kale dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqaneed ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa daalibaan oo shir uga furmay magaalada oslo ee waddanka norway xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada wararkii adduunka ugu waaweynaa oo mar kale sir rogaal celisaan idiin maqashiina wararka laga helaya dalka galbeedka qaaradda afrika ku yaalla ee burkina faso ayaa sheegaya in madaxweynihii dalkaasi roch mark christian iyo weliba xubno ka mida wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu xarumaha warbaahinta ayaa ku waramaya inay jiraan warar sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada ah ee magaalada caasimada oo ah waddankaasi waagaduugo dalkan burkina faso dagaal kula jiray kooxaha argagixisada xidhiirka la leh alqaacida iyo kooxda dowladda islaamka tan iyo sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii ayaa warar hoose afgembiga ahi ay soo baxayeen muddo toddobaadyaa kadib markii saldhig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi ay la wareegeen argagixisadu islamarkaana ay halkaasi ku dileen sagaal iyo afartan xubnood oo ka mida milatariga madaxweyne cobre ayaa ergey islamarkaana intaasi kadib eriyey xubno ka mid ah gulihiisa wasiirada iyo weliba hoggaanka milatariga bishii disembar si uu arrintaasi uga falceliyo dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen laba gantaal oo nooca baalistiga loo yaqaano kuwaasoo ku wajahnaa magaalada abudabi wasaaradda gaashaandhigga ee isutagga imaaraadka carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in haraagii gantaaluhu ay si haba oo ugu dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay waxaanay wasaaraddu sheegtay in ay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halis ah wax kastoo ay lagama maarmaan noqotana ay ku qaadanaysana si ay dalkaasi iyo weliba dadkaasi weerarada uga difaacaan madaxa siyaasadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa maanta sheegay in midowda yurub aanay qorshaysnayn in ay samayso sida maraykanka oo ay ukrain ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta kadib markii halkaasi ay soo kordhayso xiisada u dhexaysa waddankaasi ukrain iyo ruushka borrell oo hadlay xilli uu soo gaadhay shir ay wasiirada arrimaha dibadda ee yurub ay la lahaayeen xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken kaasoo qorshaysnaa inuu ku dhaco hanaan maqalyo muuqaalka wakhti yar kadibna dalka britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mida xubnaha ka howlgala kiyef waa caasimadda ukraine si ay iyaguna uga falceliyaan halista ka soo kordhaysa waddanka ruushka halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa washington wafdi ka socda ururka daalibaan oo hogaamiyayo kusimaha wasiirka arrimaha dibadda amiir khan mutaqi ayaa wadahadal saddex caana maal soconaya uga bilaabmay magaalada norwey iyadoo ay ka qayb galayaan mas-uuliyiin ka socda dowladaha reer galbeedka iyo weliba wakiilada bulshada rayidka ee afghanistan warbixina ku saabsan arrintan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil wafdida taalibaan ayaa lagu cadaadinayaa inay ballan qaadaan ilaalinta xuquuqda aadanaha si loogu fasaxo balaayin dollar oo laga xanibay looguna talagalay gargaarka bani aadnimada waxaa jirta lacag dhan toban bilyan oo dollar oo afghanistan leedahay oo lagu xanibay dalalka reer galbeedka gaar ahaana waddanka maraykanka sida laga soo xigtay ilow ku dhow goobta kulanku ka socda kusimaha wasiirka arrimaha dibadda amiir khan mutaqi ee dalka afghanistan ayaa isku dayaya in dhaqaalahaasi loo soo fasaxo dowladda taalibaan si ay ugu bixiyaan mushaharka shaqaalaha iyo in loo helo cunto ku filan bulshada afghanistan iyada oo xaaladda bani-aadnimo ee waddankaasi marba marka ka dambeysa ay kasii darayso mawduucyada kale ee laga wada xaajoonayo waxaa ka mid ah in ballamihii ay ururka taalibaan qaadeen markii ay awoodda dalka la wareegeen ee ku saabsanaa xuquuqda haweenka iyo waxbarashada gabdhaha da-da yar iyo weliba xorriyadda madaniga ah inay fuliyaan macalin wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka afghanistan oo maraykanku leeyahay ayaa sheegay inay taalibaan ku cusub tahay nidaamka dowladnimo ayna jirto fursad wax badan lagu toosin karo dhinaca kale taalibaan ayaa u muuqata inay muujiso sawir ka duwan kii hore waagii ay xukunka hayeen laakiinse waxaa jira iminka inay xataa soo baxayaan waxyaabo badan oo ay beesha caalamka ku diidan tahay maamulka taalibaan marka haddaba la eego baahida dalka ka jirta dadaalka ay shiinaha turkiga iyo ruushka kula jiraan reer galbeedka ku lug lahaanshaha dowladda taalibaan wadamada reer galbeedku cadaadis intee leeg ayay saari karaan maamulka taalibaan su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan london laakiin iminka ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ha reer galbeedku dabcan cadaadis waa saari karaan waanu saaran yihiba cadaadiskii waxaa shirkan loo qabtaybana hadda loo qabanayaana waa in cadaadiskaas la khafiifiyo reer galbeedku ay saareen oo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba isugu jira oo labadoodu marka la isku darana saameyntoodu ay aada iyo aada u daran tahay waxay u eg tahay reer galbeedku siyaasadda ay raaceen mareykanku hogaaminaya midka argosia inay tahay daalibaanna nidaamkoodii ay ku socdeen wax badan kama bedelin marka arinta ugu weyn imika daran ee taagan waxa weeyaan sideed iyo soddonkii milyuun reer afghanistan ugu yaraan shan iyo labaatan milyan oo kamid abaa wajahaya macaluul wax dhaqaalo oo wadankii soo galayaana ma jiro marka in siyaasadooda ah ganaaxa iyo ciqaabta u eg ama dunidu u aragtaa haddii ay sababto dhimashada dad badan in haddana fadeexad ay mar labaad kusoo noqon doonta bay reer galbeedku dareemayaan markaasi bal taa loo khafiifiyo iyadoo aan daalibaan haddana la aqoonsan oo cadaadiskii aan laga wada qaadin oo waddo dhexe wax laga dusiiyo ayay ayay isku dayayaan waana sababta shirkan loo qabtay imika booqashadii ugu horeysay ee mas-uuliyiinta taalibaan ku tageen yurub waxay la kulmayaan saraakiil ka tirsan dowladda norway wakiilo ka socda maraykanka faransiiska britain jarmalka talyaaniga iyo midooda yurub dhammaan dowladahani ma aqoonsano dowladda taalibaan dhistay ma laga yaaba haddaba in maamulka taalibaan codsada aqoonsi haddiiseba ay dalbadaan sidee ayay dowladahani usoo dhaweynayaan waa kan mar kale maxamed haaruun biixi ha horta runtu siday tahay taalibaan hadda uma socdaan inay naaqoonsada ku yidhahdaan reer galbeedka oo dowladda norway iyo taalibaan cilaaqaad dheer baa muddo dheer ka dhexeeyey khaasatan prime ministerka imika norway markii uu ahaan jiray wasiir khaarijiyaha labada kun iyo shantii ilaa labada kun iyo labaiyo tobankii wadahadallo qarsoodiya buu la bilaabay taalibaan oo jabhadahoo dagaalamaysa kaas oo aakhirkiina sababay in mareykankuna uu kusoo biiro wadahadaladii oo ay ku qanciyaan aakhirkiina keenay in la furo xafiiskii wadahadalada ee dooxa oo iyagu goor horay norwejian ku fahmeen inaanay dagaal afghanistan waxba lagaga keeni karayn runtiina way ku guuleysteen oo cilaaqaad weyn baa kala dhexeeya laakiin cilaaqaadkaasu mid uun dagaalka hala joojiyo iyo arrimaha biniaadnimada hala hirgeliyo iyo arrimahaasun ku saabsan weeyaane mid gaadhsiisan maaha heer lays aqoonsado reer galbeedkuna hadda diyaaru ma aha wafdigan taalibaan iyo wasiirkoodan arrimaha dibadda ma amiir khan hadda uma socdo inuu yihahdo na aqoonsada arinta ugu muhiimsan hadda loo socdaano waa in taalibaanna ay wax ogolaato oo hablihii waxbarashadii hablahooda iyo gabdhaha oo ay yidhaahdeen secondaryga ma geli karaan inay joojiyaan afhayeen u hadlay ururka taalibaan oo magaciisa la yidhaahdo sabiixullah mujaahid ayaa warbaahinta u sheegay inay oslo kula kulmayaan maraykanka iyo midooda yurub iyaga oo buu yidhi kala xaajoonaya danaha naga dhexeeya qaybna waxa kulanka ka ah ayuu yidhi jaaliyadaha afghanistan ee ku sugan yurub iyo dalka dibadiisa cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london
markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud masaade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkan waxaynu ku falanqeynaynaa koobka qaramada afrika oo si xiiso badan uga soconaya waddanka cameron haatanna galay wareega lixiyo tobanka ciyaaraha wareegga lixiyo tobanka ayaa lagu furay wadamada burkina faso iyo gabon oo kulankaasi labada dal ay ciyaar adag soo bandhigeen labadan dal ayaa isla dhaafi waayey hal iyo hal oo ciyaarta sagaashankii daqiiqo ee loogu talagalay iyo soddonkii dheerigaha ee lagu darayba isdhaafi waayey waxaana rigoorayaal ay guusha ku raacday xulka qaranka ee burkina faso oo noqday wadankii ugu horeeyey ee u soo gudba ciyaaraha wareega sideedda ee tartankan qaramada afrika ee ka soconaya wadanka cameron xulalka qaranka ee nigeria iyo tunisia oo ahaa kulankii labaad ee habeenkii xalay ahaa goor dambe ay labadan dal fooda isku dareen ayaa xulka qaranka ee tunisia waxa uu ku guulaystay hal gool iyo waxba oo ciyaaryahan yuusuf emsakni uu u dheliyey goolka guusha ee xulka qaranka ee tunisia nigeria ayaa ciyaaryahankooda alex wobi oo ciyaarta qaybtii dambe gadaal ka soo galay ayaa calaamadda guduudan loo taagay sagaashankii daqiiqo ciyaartana waxaa xulka qaranka ee nigeria daqiiqadihii ugu dambeeyay ay ku dhammaysteen iyagoo toban ciyaartooy ku ciyaarayay xulka qaranka ee nigeria ayaa waxa waddanka sida weyn xilli ciyaareedkan loogu saadaalinayay in uu koobkan ku guulaysto iyadoo xulkii koobkan difaacanaya algeria uu wareegii koowaad ka soo bixi waayey guuldaradan ku dhacday nigeria ayaa dad fara badan isweydiinayaan maxay tahay sababta ugu wacan in nigeria dub ay ciyaaraha ka harto cabdiraxiin maxamed kismaayo oo ah falanqeeye ka tirsan telefishinka ciyaaraha ka faallooday astan sports ayaana su-aasha ka jawaabaya guuldaradii xalay ee xulka wadanka nigeria oo dalalka loo saadaalinaya kamid ah tartanka sanadkan waxyaabihii loo aaneyn karo guuldaradii xalay soo gaartay waxaa laisdhihi karaa inay tahay kaarka casaa ee qaateen iyo sidoo kale marxaladan ay tahay marxalad sagaashan daqiiq keliya go-aamineysa ka duwanna marxaladii saddexda kulan ee heerka gurubyada lasoo ciyaaray marka sagaashan daqiiqo waxay ahayd u baahnayd dhiirinaan ka adag midda guruubada ay soo bandhigeen mid ka adag ayaa loo baahnaa inay soo bandhigaan laakiin xidigaha xulka wadanka tunisia ayaa fursadooda ka faa-iideystay ugu dambeynna gooli waxba ayaa looga adkaaday nigeria marka qaladaadaas dhihi karaa oo dhanka tababaraha uu sameeyey iyo kaarka casaanka ay qaateen ayaa loo aaneyn karaa guuldaradii xalay xulka wadanka nigeria ee tartankan kaga hareen inay tahay taasi xulka tunisiana lisma dhihi karin xalay way ku aadaan nigeria oo bilowgii ciyaarahan oo marxalada gruubka bandhigooda uu aada u sareeyay marka xalay kaarka casaa ayaa isdhihi karaa iyo falsafada macalinka oo marxalada gruubka kusoo ciyaaray mid lamida uu doonayay inuu halkan kaga gudbo halkan oo nag ahayd oo kooxdii laga adkaadeen tartanka isaga haraysay ayaan isdhihi karaa xalay way sababsatay xulka wadanka nigeria oo sanadkan ahaa xulalka u adayga tartankan ka qeybgalaya mascado xulalka qaranka ee cameroun iyo comoros ayaa ka mida wadamada wareega lix iyo tobanka usoo gudbay oo iyagu caawa fooda isku dari doona tartanka koobka qaramada africa cameroun oo koobka martigelinaysa ayaa dad badan rumaysan yihiin in ay guul ka qaadan karto comoros laakiin dadka qaar ayaan dhayalsanaynin comoros maadaama markii ugu horeysay ee koobkan kasoo qayb gasho ay usoo gudubtay wareega lix iyo tobanka cabdiraxiin maxamed kismaayo ayaa mar kale falanqaynaya waxaa laga filan karo kulanka dhex maraya wadamada cameroun iyo comoros ciyaarta waxaa favoriteka magac cadcad inay guul gaari karto loo arkaa xulka wadanka cameroon oo marxalada gruubka e ay kasoo baxeen xulka sanadkan martigelinaya tartankan in ay kusoo baxeen dhibco gaaraya toddoba dhibcood haatana marxalada wareega lix tobankan usoo gudbeen cameroon waxay haysataa marka la fiiriyo taageero xoogan oo gurigooda ah maadaama ciyaarahan ay martigelinayaan mida kalena waxay tahay cameroon waxay haysataa xil ciyaareedkan vicenta abubakar oo ah ninka goololyaha ugu sareeya kooxda haatan guud ahaana ninka tartanka ugu sareeya ah oo shan goololiya marxalada gruubka saddexda kulan soo ciyaaray caawana xulka wadanka la yiraahdo cameroon waa u cadcad yahay kulankan cameros inay guul ka gaaraan iyadoona loo aaneynaya bandhigii hore ay soo sameeyeen dhan kalena comoros xul la filayay maba ahaba inuu halkan soo gaari karo laakiin marbid xul halkan soo gaaray uu yahay waa xul adag dabcan oo marxalada gruubkana kasoo gudbay marka cameroon ayaa isleeyahay caawa ay ka adag tahay dhigooda comoros xulka qaranka ee gambiya iyo guinea ayaa iyaguna maanta iskaga hor imaanaya wareegga lix iyo tobanka ee koobka qaramada afrika waxaana xulka qaranka ee gambiya uu yahay wadankii layaabka maadaama uu markii ugu horreysay koobkana ka soo qayb galay islamarkaasina hal kulan aan laga badin kulamadii ciyaaraha guruubyada ee uu soo ciyaaray toddoba dhibcood ayuu ciyaaraha guruubyada ka soo qaatay xulka qaranka ee gambiya waxaana dad badan ay saadaalinayaan in ay ka badin karaan xulka qaranka ee geni haddaba la arki doonee cidda labadan dal u soo gudubta wareegga lix iyo tobanka guud ahaanna barnaamijkeenna faaqdaadda ciyaaraha toddobaadka inta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinla sidaayo nabad
halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaarisay weriyaha iyaga seynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameysaday saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxaa dooda ay gala qaybgalaya cabdi xasan guuleed sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada milatariga soomaaliya iyo mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka soomaaliya yaasiin maxamed bucul waxaana hadalka ku horeeyey cabdi xasan habacsanaanta amniga toddobaadyada aan ugu jira ka dhacay magaalada muqdisho waxaa sababaha keenay aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta wey sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahy geed meesha ka baxay waa inuusan noqone shaqada uu ku koontaroolaa dadka shaqada haya qorta amniga waxyaabaha aqoon la-aantaasaa keenaysa raggii akademiya anugu leyli sargaal akademiya ahaana afar sanaan trubeli leyli sargaal ku qaatay horin baan ka qalijabay waxaa weeye wiilal shan iyo toban jiraa lix iyo toban jira ah oo khibrad ciidan aan lahayn baa shaqadii loo dhiibay dadkii shaqada wadi lahaay aqoonta u lahaana gidaaraday fadhiya ayagoo dhafoorada hayoo yaaban sida wax u dhacahayaanna ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaasaa falka fududaynaysa habacsanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowla ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacahaya ninka sargaalka cid ku dabagelaysa shaqadii oo ku kontarooleysa wuxuu qabtay iyo wuxuusan qabanin waa in dabagal lagu sameeya lagala xisaabtama wixii baa dhacahaya yaa dabagalna lagu samayn mahayo cidna laga waraysan mayo la xisaabta la-aan baa jirta yaasiin maxamed bucul waxaan qabaa su-aasho saaxiibkay siduu u dhigayo anigu uma qabo hadduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada muqdisho ka warhayn jiray maanta waxay tahay maanta muqdisho maalintii ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa shilku uu iska dhacaa meel kasta caalamka uu ka dhacaa wax kastaba iska dhacaan taasi waa qadar ilaahay qoray hay-adaha amnigu intaa way dadaalaan intaa waxbay fashiliyaan intaa waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma haddii oo wax dhacaan markaas waa runtaa waa xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa wax walba ka badan laakiin ambacsanaanta aaduu tilmaamay anu ma qabo waxaan qabaa in hay-adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan yihiin hadda wakhtigan xaadirka ah oo magaaladii ammaankeedii isku hallayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii layska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta haddii si kale isagu wax u arkaya mooyaane anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicneed ay tahay haddii aan dib kugu soo laabto cabdi xasan waad dhagaysanaysaa yaasiin wuxuu ka dhawaajiyey in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambe oo wanaagsanaa inkastoo dhacdooyin dhaceen ma loo aaneyn kara buu leeyahay habacsanaan dhanka amniga iyo in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay sidee baa u aragtay saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegahayo horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kaste ciidan amniyahaa jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada muqdisho iyo isgoysyada ciidanku dhooban yihiin iyo horta soo maraa sidaasaa horta qaraxu ku dhacay ummadda soomaaliyeed lagu xasuuqa waa runta saaxiibkay siduu u sheegahayo wuxuu qadar bay ku dhacaan laakiin maalin walbaba in la yidhaahda qadar baa wixii ku dhacoon aan wax laga qaban caqligaas anigu meeluu horta jira ma garanayo saynaab abukare waxaa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha joogo aan xirfad u lahayn qaraxaas inay xakameeyaan baa qaraxaan fududaynaysa ma garatay waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladdu ha u magacaawdo haddii la rabo xamar in aamin hesho yaa wiil yaroo jaamacad ka qalinjabayey oon akademi leyli sargaal la gelinin yaa shaqadii dowladdu u dhiibaysaa cid dabagal ku samaynaysa sargaal aqoon lahodaba taaganna ma jiro shaqadii ku kontaroolaya sraashiis xumaa jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta toddobiyo tobankeeda darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkii siduu sheegaya waa runa sidii hore waa dhaannaa laakiin asbuuc kastaba waxa qaraca keenaya iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka xaqaxiisa ka jirta wey iyo xisaabta la-aan yaasiin maxamed bucul waad dhagaysanaysaa cabdi xasan guuleed wuxuu ka dhawaajiyey in la xisaabtan la-aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ee jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeya ay ka dhacaan magaalada muqdisho adiga maxaad ka dhihi lahayd ciidamadu meel kasta way joogaan layskuma hayo laakiin haddana saa ay tahay looma aanayn karo dee wixii alla qoray ama saacaddii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi waayo yurub iyo america ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama weli baanu nahay dad iska wadan cusub oo soo korayanu nahay amniga xamarka jiray jiray iyo maanta halkun marayana waad og tahay adaaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicneed ay tahay annaan kuu sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku haddaanay wada shaqayn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aanay xukuumaddii iyo dowladdii la shaqayn wax badan way iman doonaan laakiin waxaa muhiima in dadku shacabka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dowladda waxaa jiray wakhtiyada qaarkood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa inaad haddaad tegayso xitaa warwaryo badan iyo walaac ka ahi jiray maanta arrintaasi alxamdulilah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana ha u qaadan markaa cabsiyay ku geline wixii alla qoray ma qorane dhinacaaga qabsad oo dowladda la shaqeey cabdi waad dhegaysanaysaa yaasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladdu siday ahaan jirto adiga horumarka yaasiin uu ka dhawaajiyey inaba makuu muuqato waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiyaa wixii dhacay anugu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahi dowladda waa taageersana laakiin dhaliisha inaan sheega waa xaqo muwaadin soomaaliyeed baar amnida xumada waxaa keenahaya wada shaqayn la-aan iyo habac iyo aqoon askariga xukumaha oo taliyaha aagga ah aqoon uusan u lahayn yaa waxaanu ku dhacahaya waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku hadduu kala shaqaynhayo si fudud baa sayna abuka wax ku dhacaya hay-adihii iyo shacabkii baan wada shaqaynu ka dhaxayn ya hay-adaha laftigoodu iskuma xirno waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa saasaan anigu qaba haye yaasiin
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihi anu mucaarad baad tahay laakiin waxaan ku yidhi dowladnimadu maaha keligeed dowladdu keliya inay wax qabato shacabku inay dowladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaantu looga baxaa laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno waxaweeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladahan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa maanta markaa maalin dhacda iyo waxaasi dadka niyadjebi mayso hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii lasdoonayo marka aad iyo aad baan anugu ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo de way iman kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba waxaan siinayaa cabdi fikradda horta uu ku noqnoqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan baanahay amni si loo sugo iyo takhaquskiisa waa aqaan anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliilo horta waa jirtaa waana dhacdaa sembir waa dhacdaa wax waa dhacaan laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la rabaa oo laga daba tago dib dambana ay soo dhicina la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhakusay amniga sida loo sugo yaa dowladdu ha u magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo waxbartay oo akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalijimay kuliyad amni ma sugi karo jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kornayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalijimiyo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo maran yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyeyoo boosh iyo qorin loo dhiibo xidiga lagu taxay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco horta arrin nasiib darraa wey waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la-aan iyo xisaabta la-aan baa horta keenaysa waxaana anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbedel ha lagu sameeya ciidamada qalabka sida qaraxyada muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda waxaana markaa qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorshaysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarna yaasiin waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo tashacabkaba intaba waayo haddaan gacmo ilka wadajirba wax ku gooya maa layidhi haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka markaa isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu ay isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay cabdi xasan guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada milatariga soomaaliya iyo mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa yaasiin maxamed bucul inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed ayaana dhegaystayaal inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban gabagabada idaacaddaynu maraynayo markana aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa heestaaseen sida wada jirka u qaadayeen guulaad axmed iyo weliba fartuun cumar ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo